wuxuu yidhi qul acuudu billaahi idaa jaa nasrullaahi arraxmaan iyo kaaf iyo aliblaamraa sirteediyo waxaan maanta alhaakum ilhaamka uga bilaabay tadaawow inta way baslaydiima ahayno waxaanaynin arkaya waxaan uunku u jeedin oo keligii aan fariisan waxaanaynin arkaya maanka laagga ogsooniyaha saraarta dhex yaalla isha raacu u muuqdo waxaanaynin arkaya ummadayda tasawday ee usha loo qaban waayey usha loo qaban waayay ee anigayga bilow oo abwaankeedu ka seexday waxa qoobkii dabaysa afwayloo laga reeyana ujeedhowga dambaysay waxaanaynin arkaya mar kastoo ayax guuro inuu eerka tegaayo weliba aad uga sii xudhoo libisaydaaftuuba waxaanaynin arkaya ayaankaygii shidhaafay ee markii loo injiraystay oo manow dabakaankiyo isagoo ducanaya dirxiga wooshu dirxiga fowweysha ku hoostayoo idinkoo qofmaqnayn oo indhihiinu shayiin mar labaadan badhaya waxaanaynin arkaya ulajeeda habowday ididiila hungooday oo dageel laga qaaday xataa godihiisiyo ayaanoo laxdi joogta haayadiinka basaaran ay wayyaciil umalkayga hiqdayda caloolooyga naftayda ilmadayga dahaysay taxaankay haysta ma dhulkaya islageeyey ma cirkayga ashooday ma badaygu ugaasay ma cabdaanan lahayn ma dad baan isku ogay anigu aan isku daray islaantii cunadkeeda kolkii aydu cunaysay axdaraadona weyday markii ay arki weyday wax guday ku ilowdo noloshii inankeeda inay maanta u oydo inteeday ku subayd oori weerku ku raagayoo geeridii odageedu abaabkuuku abaabkay ku banaysay ninkii awdi lahaa isagii barataystay yaanu ersalidha oori weerkuu ku raagayoo geeridii odageedu ataabkay ku banaysay ninkii awdi lahaa isagii badhataystay yaanu eersanidhaa ninkii aasayii qiilay hadduu aarsaday maanta uu fanayskila guuray iyana wayga su-aalee talow talow yaa xolka eega loo abaabulayaa talow yaa ilmadayday ulmadaydii u loogay ilmada uga fikirkaraysay yaa waalaha maanta utubtayda hallowday eebadayda ku fiiqan ayaasay kululaatakaa ku eeran lahaa yaw aanaa maanta barta aamintan kaaf iyo birta layska israayiyo galkay diiday ablaydu yaw aanaa maanta marnabaad ubadkeena sidii ayla ku haajay in ilkaa lagu qaado unuqsii shalay toole isku meesha u jeeday iminkay iska horjeebtay laba oryo walaaliyo ilmaadeer ismuquusha lama sheegin adduunkee marka aan ugu liito marka mar aan eedda sokeeyo ilmahayga ku waayiyo mar aan haaya la-aanta seediga ugu aaroo walaashay hadday qaado mar hadday aqalkayga haddii layga adkaadiyo haddaan rays la idhaahdaba marre ooyilu tahay babaxalisa biide afartii garjahoodba afartii garjahoodba haddaa soo walahooday xagaankeela irmaaniyo markay hooshu haraada u haroorinayaa saw anuu gacmahayga kuma dhaabidhishii bixi loo erkan laa wixii aan ku ifaayey wixii aan ku ifaayey kuna aakhira seegay dulba soo maylaawi ubaxaan xijirtaydiyo ka adqaalay jidhkayga kolkii aan isawaaday udaabtays iyo ciil iyo hodax soo kama goosan hadduu geedkii abaaday markuu oomaba dhiigga ubadka looga shubaayey sawataarnii maaha gadlow aw kala guurtay gadlow aw kala guurtay la arkee mar kaleeto inay hor ku kulmaane hadduu u kala guuro soo amur culus maaha ololii halkankeenna muxusoo waraa guurka dib waxaan u adkaystay waxa aan islahaa marun baad adligaaga iyadoo baqan joogin kula iidi dadka usalkaage kolkii waagu iftiimay sidaana ina dhoore usalkaanka dhex toosay indhaha u darana markaa duulasar guuro markaa duulasar guuro in ilaah ka biyeeyo dadkoo yaalla abaar hadduu roobi wada waxbay ku bashiista agtayda intaan soo ordayaa baa darkusiyagaa abuur baan ku tabcaa irbidaan geliyaa iniin baan ku ridaa udan bay bixisaa goosa baan isidaa waa la yarkacaa ablay baan ramiyaa afeeyaashi rabaa anaxdaan isjaraa oogsa baan isidaa afaytaan u dhahaa ablay baan ramiyaa afeeyaashi rabaa anaxdaan isjaraa oogsa baan isidaa afaytaan u dhahaa afartaa shaxdan maaso afartaa shaxdan maaso afkaa la isku shaqaayo sooma qaadi dhirmaan amba qaadi kaleeto berigii samaarka taladii la isduufay burburkan aragteen iyo hadduu hadday keentay inkaarta aynigaygu ku dhaaftay alla la itusii waayey ana maanta gafkaygu inuu haasayo miino ubadkayga u taalla fadawsay ma arkaayo rajadaadula laysay waxaan looga inaabsan dawsay ma arkaayo rajadaadula laysay waxaan looga inaabsano sidaasaa baditaalka haddii aada amagaa- amagaagtay ku ayaan badantaye aafa waata dambayso oo ifafaalaha muuqdiyo ishay leedahay maanta waxba yaanab gobaansane ishay doontaa gaadhee haramaa qarxi doonta eeday la yidhaahdo oo dhanaar baa iba doontaa haddaan eebahay haymin afku hadaldaayo dhanaar baa iba doonta dab munaafaqistaanay sidii ayar gubtaa ama duur olantaabtay arrigoo dhan dhammeeyo dhanaar baa iba doonta iyadoo iswada weyday oo dalloo rogi doono dhanaar baa iba doonta imaaraadka sidooda nimba nimba aan ku gadoomo daraar baa iman doonta dadka soomaaliya hawda le aadana u hagrateen raacadoodu adkaato oo lagu raadsayre daraar baa iman doonta dadka soomaaliya hawda le aadana u hagrateen raacadoodu adkaato oo lagu raadsaylay daraar baa iman doonta irtiqa la isku culiliyo oo wax la ooda la waayo daraar baa iman doonta muslim ooga madow oo islaam sheeganaya agablaay hambadaada isasii kabaracso ku darsoo axmadoolow ku darsoo axmadoolow waxaanay xoogaano hirfog baan arkayaa horna waan maqlayaa waxna way urayaa amina waan gabyayaa nin abwaanana waa loo erergiisu tufleeyey haddaydaani adeecin haddaydaani adeecin oo ergadaan ahay maanta ka habaalka dhaxdaan ilaahay ballankii ibtilaa dhici doonta dhulkay ayna ku fooftana afrikaan madmadoowiga aslamaa tegi doona iyagaa talin doona orgog orgo orgolkaa didisee baa dibitii qabsan doona orgolkaa didisee baa dibitii qabsan doona oo daraar baa iman doonta engig la isku ku xiiro oo heexadiisa ilmaha qasab loo aqbalsiiyo ciyawaa halwanaayiyo tukaa uudahayaana way iscaloolog yihiin oo qaasina oo abtiheede galow aamusi waaye haddii aan waxaqaano uma awala beesha daruura ima beeliyo afagaalaha naabsiyo kolkaan moorada eegay laaxigay ku haroortiyo minka baalka inkiiskee ku yahay ku afyeeshay xibruhu haddaan haddaan haddaan eega la baajin waa sidoo abadaa haddii aaditaan oo indhaha isdiig laga keeno idinkoo sida daamin inaad guruurisaan oo waxaan la arkaynin allah allah halbalaqtu allah ilaah uka marqaad afartaa shaxda maaso afartaa shaxda maaso afkaa la isku shaqaayo sooma qaadinin dhimaan hadday heesi ab leeday ama loo oday sheegto ilaa xaawiya aadan isirbaalu lahaa weligay abiskayda anoo jiibtan ahaadin isha aan ka dhammaynin umiyaa kuma soorin imikay wada leeday mu'ab waa wax yidhaahdee idahaaba diraacda subarka loo ogolaalina haddaan aamusay waayo dirtu ay arar beeshay cadceed loo idhakuuliyo ufa roob suba ubaxeed anaarkaaga dambeeyey rajaalaal haabuurka anigoo ka shufayr anigoo ka shufeera ambaraydu jug weeye dalaf kuugu istaaday dalaf kuugu istaaday rajeelaha si rajeelaha si xaroosa safiyaal la haleeliyo u afsaaray dijaan rajeelaha sidayda iigu soo ururteenoo iyadood farihiida araboo kala moodo murtida aan ola doono ragu sii ulxeey intii aan kugu oomay haddaan geed ololeeyo mar horuu eragayga ilaahay ballankii guugbaad ilaahay oo howdooyde dadkayga oo howdooyde dadkayga rabbi baa ka hasheeday oo howdooyde dadkayga rabbi baa ka hasheedayo wuxuu baa-ida buuxsha min adduunya u haysta abtirsiinala sheegta afkalaada yaqaano oo isticmaalkii la ceshay aynigaan ahay oo dhan aynigaan ahay oo dhan waxaa qoon madbidaan maxaa badan yeelay sida ay u arkaan siyaasaan u ahay la shaqaystay afweyne ama gaalkii ag joogay oo afbishaar ku barteen ama gaalkii ag joogay oo afbishaar ku barteen ahay wayaciil ahay wayaciil ubadkayga hiqdayda caloolooyga naftayda ilmadayda da-aysa imtixaankay haysta aniga isbaqli waayay orad baa wax leeyihiin oo lawou fahmayaa ayaama isgurayaana waygu fool adagii ay wayaciil aaminay magacaybe asaakaygu wiirtay inantaydu gumawde ka irdoobay shisheeye kuood ku eedoobay sokeeye ehelkay ka talooday cidda aamini waaye umuldoo xasag dheer iyo raga shaykh ku idlaaday ee haroori ku leeday looma ooyaha saaxil anigana ku tolbeelay cidda heersanma cidda heersanna maayo oo inkaarba aygu biirtay oo anigaa isu biirtay dalaasiyaa la keenana ayni ii kordhi mooye aqliyiima siyaado mana waayo arkahayo wax kastoo aqridaan waxaanay alla doori deedanaani ku oli muddadaan ildaraana muddadaan ildaraana iyadoo sadaqaaftay weli iil weli eelka salkiisiyo uhda boobta nisaafo oo maruun haa ka idhaahdo inta aygama saaray haddi daawac ku yaallada haddika daawac ku yaallada haddaad oofta ka dhaydo aasbaroo waxma dhaato iyadaad ku lafido kalana wayaashi dawday nin abbaaray la diid nin abraarayna mooyi meelu beesha la-aad arrinkeenna gabdhow aqbalkeel godliyaana ardigii kuma noola alifkow ku qallooxday albaqruu ku dhibaaye mar horaan ka afeeftay afweyn oo laga reeyo inaan guushu ahaynoo bidaanba aragteen baadidiinni u eego oo iyadii u qabtaane istiqlaalkii sidiinkii onkodeedii waaye tanina way isku itaalo abshirtii u qalasheediyo axagkii dacsigeeda isku maalin ahaa aflagaadana maaha aflagaadana maaha haddaan maanta idhaahdo odayaashii la doortay anigoon kala reebin ilbajuub geli waaye iska daa wax kaleetoo amni noo sugi waaye waxna aada uga liitaa waxna aada uga liitaa ilaah bay dili dooneen kuwa buuraha aaday isku soo wada xoori isbadaanta dhasheed iyo meeshu waa ula midhan oo lula qaatan lahayn arrin la isku khilaafay oo ujeedooyinka dhowa oo buxdeedii wadnayd iyo ictiraafkii maqnaay iyo ku ilaa waddan guud abeesaa laga sheegay markaan aada migas fiirsho aada gudaan isidaa markaan eebba jalleecana awlaasaan isfidaaye waxaa eeg garan waaye waxaan eeg ka sokeeya rag hadduu isabdhaafo rag hadduu is-afdhaafo aayadii la wadaago afkaa la isku gartaaye isafwaajiya maaha isu soo ura maaha adigoo hebel diisan heryo reer hebel maaha isugu cisada maaha udahaaga xun maaha isku soo wada duubo inqilaabna xal maaha anigaygu gudhaane wax leegta ka weyn ana waana ku xiiqay ana waana ku xiiqay dhalaartii alla keenadaabis baan ku jiraa farbaan boo ka agdow ka ilaali le inuu ayarle madaxyaana fafkooda anigoo galla gariirto isla eeganaya arji baan diraya aleen baan ruxayaa gelayow dhagaha owdaniididaan ku tumaya sidaasaanan adduunku bali aan ahay liid anigoo gudahawan ha aqoonsada lee ha aqoonsada leeyo waxaa fool eryayaa halaal hawl ku salaaxino isboortii waxba dhahmo iyadoo la dalaaqay weli haasaaslisi afartaa shaxdan baaso afartaa shaxdan ba shaxdan baaso afkaa la isku shaqaayo sooma qaadin irmaan nin ragii ereygiisana astaan buu ku dhigtaaye rabbow eex ma tiraabin ee aqoon haygu cadaabi ambaqaasi kaleetana ishaa maanta bidhiiqdiyo ogoobay libisayda ragbow haysta ilaaqe hodanay marna aafo ay xaxayaan wadan iyo axsaan layguma siinin halyeeyaa ku idlaaday ubad bow luga beelay adduun baa ku dhammaaday qabar baa kaa digay anigaa raggu liito oo afadayda sideedku kamaa soo agwaray anigaa raggu liito oo afadayda sagaalku kamaa soo agwaray inagoo kala daadsan inagoo kala daadsan ninuu qooqayidiisuna markuu roob ku ogyeeye awaydii qurahaydaan aawadeed ku hortaagay aadana uu taladayda ku adaadurin maayo ilaahay ka sokowna annagaa la awoodda ogolaana ma doono intuu taaga uka ada adaa ah afaydaanu ka diirtay ninkastoo anafooda ninkastoo anafooda ninkastoo laba eeba ninkastoo isafuufa annagaa ka shalayda baysamaahinan maayo axmed waysa hadow ciddadaa isbakeyga ha ogaada lidmogi mar rimaanuul duufay mar rabaadka ilwaas u ardaa dhigan maayo nin intuu axdi qaaday oo fi waayida da ololii lagu dhaaftay kuwii oogta qodaa kuwii uugta qodaayay ee ibliiskii ku dhabnaa iyagu way garcadeen anna xaasha anna xaasha nin iile wax inaan ku idhaahdo uma quuna afkayga uf qabiilka anaa le uf uf qabiilka anaa le wuxuunbaa ku adeegtaa nin iskii kartidiisa isagoon xus ku fiirsan isku taagi karaynin una haysto ateero una haysto ateero ayaa intuu dambi geysto laga hoos gala eeda ayid waa isragtaan iyo idinkaa isku reer iyo aqligii lixdankii maanta ibgeli maayo sidaan aaminsanaynaa afkuu doona ha sheegtee wuxuunbaa eeliya dadka kaana baqaano dadka kaana baqaane ee si waxiila arkaayo eyna midaysa ujeed dadka kaana baqaane si waxiila arkaayo eyna midaysa ujeedo waxaan la isku ogayn ninkii hoos ka ukaana aftideeda ma haysto oo ansax maha wixiisu hadligaynu ku noolle beriyaa qaar u egaa ina mataasilcimaad iyo hay-adaha lagu sheegay awaaraa ka kaxaayiyo ninka maanta hortiisiyo oohintiisa maqlaayee ka adkaystay gob maaha ninka maanta hortiisiyo oohintiisa maqlaayee ka adkaystay gob maaha dibna loo himan maayo ka adkaysta gob maaha arliyoy nahiqdaadiyo arliyoy nahiqdaadiyo orgigii la shidhaysay ilmadaadu ka weyne inagoo xalay baadle u eegaynay hillaaha waxaa hawta xidhiidhsan loola aadaya baasle waxbaa looga iftiimay dibna loo egman maayo dibna loo eglan maayo nin ishaafalaysta nin ishaafalataysta oo isagoo inala jooga arwaaxdiisu walaayiyo idaa bayta ku noosho idina u dabantayo cabiskiiba ka reebo oo dhulka aan wax ka olin dhulka aan wax ka olin rabbi baana na uutay rabbi baana na uutayo anana taaguma hayno ayaa nool hirdi joogtee ayaa nool hirdi joogta oo markay kooxi horgootaba ma asooli karayne abaal baan ku qabnay qaadir ilmaali sida asaanan itaalka sida asaanan itaalka u asluubsanayaayo wixii aan odhan laaba maraan bahanta ahayn iyo arda bowdhiga ley waxaanuu alla keenay waxaanuu alla keenay waxaan loo ajizooninoo aayaheenuba maanta iligliqliqanaayiyo indhal buu sudhayayo siday siday xaal u egyay ama waynu adkaanoo wax jiraynu ahaan ama waynu islaanoo diblaynoo arki maaye iyadoo wada saaran ummadeenuba dooni ku asqawday badweyno ijiinkii ka duqeeyey ayaa reer hebelaay afka waygala weysee haddaaseeday hakiibo aga hortaalo xodkaa horta reer u yegle ummadaasi jabaysa ummadaasi jabaysa ummadaasi jabaysa eenu fiirtay darteed dib waxay ka ahaataba ishii xawri taqaaniyo ka ilaali wad mooye wax kaleeta ilow asharkeeda banaana maalintay ulxusay bay inaa leedahay caysa asharkeeda banaana maalintay ilxusay bay ilaah leedahay cayso oo markaa ilaa markay maalintay ilxusay bay ilaah leedahay cayso ee markaad xeeli ammaana kula eratid beesha eed aamusisa rasaasta markaad xeeli ammaana kula eratid beesha eed aamusiisa rasaasta waxa aad ulanayso annakaaba ku siine innagoo sida dhaaniyo adeera ugacalow ayaateeda hagaago hadduu eeba yidhaahdo lagu harsitaago asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu